hambalyo hambalyo hambalyo waa cajalad cusub oo la magac baxday jawaabtii daadooy iyo diinle kabiiro waxay u socotaa abwaanka caanka alustaad axmed naaji sacad anigoo ku hadlaya magaca fanaaniinta soomaaliyeed iyo kaygaba waxaan ustaadow abwaanow axmed naajiyo ku soo diraya salaan kal iyo laba walaal waa kaa guddoomay jawaabtaadii sharafta badnayd ee hambalyada xambaarsaneed ee aad ii soo dirtay bartamihii kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii waa kooxdii gacaltooyo iyo abwaanka maki xaaji banaadir aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay in aan kuu soo dirno jawaabtan la magac baxday daadooy iyo diinle kabiirow haddii aynu nahay fanaaniinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan xarunta caasimadda dalka hooyo ee muqdisha xamar banaadir waxaan ku jirnaa bishii faralka iyo ajar ka badnayd ee ramadaan ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii soonkoodii iyo salaadoodii la aqbalay inuu ilaahay nagu daro maslaxa caama inuu ilaahay na siiyo soomaalida qalbigeeda burcad inuu ilaahay isku mariyo ayaan ilaahay ka baryaynaa bisha soonqaad falligeeda meel kastoo ay ku nool yihiin ummadda soomaaliyeed gudaha dalka iyo dibaddiisaba waxaan ilaahay aaga baryaynaa in ay iswalaashadaan fahmaanna midnimada iyo kalgacaylka walaaltinimo macnaha uu xambaarsan yahay waa kooxdii gacaltooyo miisikiistaha oorganka macaan waxaa dul fadhiya macalinka miisikiistaha caanbaxay waa abuukar xaaji cabdulqaadir abuukar yare hilaal maxamed cabdulaahi ayaa gitaarka ka dhawaajinaya halka uu saciid xasan toom ee heesaaga caanbaxay uu beeska ka garaacayo awees khamiis cabdalla ayaa dhankayga bidix fadhiya isaga iyo weliba shiraaradiisa ridimka macaan waa abukar abba saafi alyaxtani oo weliba ah isku kubaridaha kooxda gacaltooyo waa farsamayaqaanka caanka ee kooxda gacaltooyo engineer operator ama dayo dhegaystayaal waxaad cajaladda la magac baxday jawaabtii daadooy iyo diinle kabiirow ka heli kartaan stirio ama dayo oo ku yaala degmada xamar weyne xaafadda dacaarey cajaladii la magac baxday jawaabtii daadooy iyo diinle kabiirow oo ku socota fanaanka waanka caanka alustaad axmed naaji sacad waxaa soo habeeyey erayadeeda iyo miiskadeedaba maki xaaji banaadir dhegaystayaal saaxiibayaal ismaqal wacan dalka soo gale maxamar soo dege dib u soo noqe dalka soo gale maxamar soo dege dugsigii fankow muqrijkii dalkow dheelee qorow cankusii darow dafyo kitaar wax ku daadaashow dambaal diirana kuu soo dire dambaal diiranoo duco ii ammaan ku dhex daadsanaan kuu soo dire cajal diiranoo murti daaneen deel qaafeen xaraf dalableen lagu duwayaan kuu soo jire dukhanaajiyo danta waana wade yaman dhaafeen haku daayine yaman dhaafeen haku daayine dib u soo noqe dalka soo gale xamar soo dege dib u soo noqe dalka soo gale xamar soo dege xilligii dagaal dalka waayiis xamar daafee dirigtiyeen dabkii rasaas darandoorigii duufaan colaad ala soo diraa dalka soo gashee darasii walaal daayar ii duqow dumar ii caruur kala sii dudkii waa xiligii dagaal daadooy dadkeed looguma darneen dadka reer markood looguma darneen dadka reer baraabo looguma darneen kuwa deexda ii xeewaa dagaal looguma darneene daqarcaama dalka gaare dukhanaajiyo danta waana wade yamandaafe hakudaayine yamandaafe hakudaayine dib u soo noqe dalka soo gele xamar soo dege dib u soo noqe dalka soo gele xamar soo dege dadka waa dhasheen waa duul walaal isku diin oo kala deerinayn soomaaliyey isma diidane haysdoonatee ala daa'imow dalka noo sameey ala daa'imow dadka noo midee على دائمو على دائمو نبطو وده تخناجيو دمت وانا وده يمن دافين اكو دايني يمن دافين اكو دايني تبوسو نقي دلك سو قلي حمر سو دقي dib u soo noqe dalka soo gale xamar soo dege naajiyo danta waa nabade yamadaafe hakutaayine yamadaafe hakutaayine dib u soo noqe dalka soo gale xamar soo dege dib u soo noqe dalka soo gale xamar soo dege yamadaafe hakutaayine yamadaafe hakutaayine dib u soo noqe dalka soo gale xamar soo dege dib u soo noqe dalka soo gale xamar soo dege xujadeeda adduunyu iyo xeeladaheeda xarakay ka waddaa xilligaan isrogaayo xarashkii madax waaye ku xisaabtami mayno kan xaraaru ka joogo oo xanuunka la jiifo oo xanaano u baahan iyo xooshka wax siiyo iyo midka xaadirka maanta xafladiisa arooska xoolaha loo khasiraayo xaaska loo mehrinaayo xarameenka sacuudi ama xudayda ku nool xag ilaah labadooda xagjimay ka yihiin iyo xuquuqul insaanka xilligii axmed naaji xamar aad ka safraysay geeddiga kuu xirxirnaay yamaniyiinta xaggooda xilligii dubbaqooshay xaaladda waa deganay muqdisha waa xasilnay xarunta waa camirnay xagaagii ka dambeeyey xubka xaadda ku taal iyo xidhiirka sokeeye macbilkaa ka xumaaday xamar waa isku yaacday xarbi aa ka bilowday oo dhibaato xambaarsan xarunta caasimaddeenna xilligii ololaysay geedaha xaaluf noqdeen xawaashii u badnayn dhaawicii u xumaay xilligiin ku sugnayn xamar naaji ma joogin kumana xaadir ahayn xarunta waa laba qayb xigtada waa ishufeen xubka xaadda ku taal iyo xidhiirka sokeeye xusunaa u dhaxeeyo iyo xuduudka cagaaran xilligii lalahay isbaaradii u xumeed oo xanuunka badneed xilligiin ku sugnayn xamar naaji ma joogin kumana xaadir ahayn xilligii jahwareerka xaasaska iyo ilmahooda xujadii ku adkaatay xaajiyayaal ma socdaan basaska waa xayirmeen jidadki waa xirxirmeen xaggee loo cararaa xilligay ku cawdeen barakicii u xumaay oo xanuunka badnaay xilligiin ku sugneen xamar naaji ma joogin kumana xaadir ahayn xilligii gaari gacmeedka gurmadka xoogga ahay in xamuul lagu qaado xanuun dhaawac la saaro loo xisaabo ingeer xamar loogu dhaxayey xaawo wiilka xambaar xasan loorka udhiib xuseen caaga gaqaad intay gaajana xoorin xabad yuusufna leefin xamar aanka lugayno xaalka waa kaxitaane awagta noo xirxiraay xilligii lalahay barakicii u xumaay oo xanuunka badnaay xilligiin ku sugnayn xamar naaji ma joogin kumana xaadir ahayn xilligii ubadkeenna xabad rooti la siiyo xoogga loo heli waayey xilligii haragduuga malaay heebta ku muusay iyo xubka moos la cunaayey xilligiinna nacbee waa xalaawi nadiif xabaddii boqol waaye xaawalayda dhaheen oo xooshka noo wada gooyey macluushii oo xumeed oo xanuunka badnayd xilligiin ku sugnayn xamar naaji ma joogin kumana xaadir ahayn xilliga waa nawadeey xaaladda waa iswalaashi jawaabtii ku xusneed xilligiina alifaayey xag alaan ka rajeeyey inaas xaal ka samaado saadaashii ma xumaanin xikmadihii ma khasaarin xaalka faataxo waaye xag allay karumowday xugunkiisa ilaah iyo xeerka kitaabka xal inaa lagu raadsho imaamkaa waxaan jeertay iyo odayaal xil kasaaya ooy xumaantu dhibayso xidhiirkooda iskaashi cawligii isku bilowday iyo xaadirka maanta xidigii ka iftiimay xigtada waa mahdiyeen xurmadiisa imaamka xushmadii magaciisa xariirtii ku dadneey xubin daahiran waaye xigtada waa ku sharfeen xarunta caasimadeenna xoogagii ku dagaalay inaad soo xog wareesto xiriir toos ah la yeesho shirweyna loo gugul xaaro xigtada waa aqbaleen xamarweyne shangaani iyo xaafada dhowra xuduudkii u dhaxeeyey xarigga waa ka jareen xigtada waysku gudbaan waysku xaal waramaan xididka iyo abdigiisa xamar waysla degaan iyo miyiga xaggiisa ilaa xeebaha deexda xoolaha waysla dhaqdaan xawagta waysla gurtaan xaniidka waysla rartaan maanta xoogsatadooda iyo xamaalatadooda xiriiraa ka dhaxeeyo oo kalsooni xambaarsan waxaa xoogga la saaray xaafadihii laga guuray xabadda loogu baqaayey in sinnaan lagu xaaqo xornimo loogu nagaado in qabiil laisku xoogin dadkana laysku xumaynin xigtada waa aqbaleen xafladii hotelkaa qur'aankii la xasuustay xaakimkii ku duceeyey xoolihii la bireeyey waanoo xeerka kitaabka axdigii ku xusnaay xaalka faataxo waaye sumayntii ku xirnay xigtada waa yideen xikmadihiisa imaamka iyo xubnihii odayaasha gudbooyinkooda xiriirka oo samaanta xambaarsan xigtada waa ayideen xaalka koowu ma joogo xaajada waa socotaa mexer maayo imaamka xilka eedka ma raacdo xubnihii odayaasha maxaweeb mancodkooda xubnahooda ma daalin xisbigood dalka waaye xubnihiis dadka waaye xeerarkiisana diinta xoog kitaabka ilaah xujo iyo xayiraad ilaahow ka xureen ximinta waa isku taal soomaali waa isku xeer xubin kaamilan waaye xidid waaxyo gobeed oo xidhiirka islaamka xushmad weyn ku leh waaye shacbiga xaaja falkiisa iyo xaalmarintiisa xag jiraa ma qusayso iyo xoogag shisheeye soomaali waa isxumaysay xadka raasa kambooni xuduudda raasa caseen xay intii ku ahayd xanuunka waa wada taabtay reer xamar gooni ahaan xumaan looguma duulin madfac looguma xoorin in xawaasha la geeyo xoolahooda la boobo naagahooda la xoogo xididkooda la siibo xiraqaxooti galaan looma sii xusul duubin xasuuq looma go'aamin xagdintii wada gaartay xaamiimaay ku dhayeen iyo asmaa'ulxusnaa reer xamar baas maqawaane axmed naaji xaggaaga xa'da aan ka su'aalo xilligii kala fiiga xarbigii dabadheer qabiil oon xabad gaarin ama qaar ka xawaalmin ama qaar ka xanuunsan ama xiinka rasaasta xoolo oogu khasaarin ama naag laga xoogin xiro qaxooti dhex joogin oo soomaali xalaala may xaqiiji kartaa xubka xaadda ku taal iyo xiriirka sokeeye adigoon kala xoorin xurmaddii magaceenna iyo xeerka fannaanka adigoon waxad dhaafin adoon reer xamar sheegin iyo xeebta baraabe marka waa la xumeeyey aaddaaddoy xisbigeeda xariin ay ku ordeen adigoon ku xaweebsan adigoon ku xaweebsan xuseen aw faarax su'aalow kaariya weyda xogteeda bacadle oo la xidhiir iyo xaaji banaan banaadir xogeyntii warka waaye suxufiyiin xaadir ah waaye sidii isxaalka ahaay iyo xaqiiqada taagan xaggoodaad ka helay jiifaniinka dhambaalka cawadkiisku sitow isxilqaan mar labaad xowligaaga fogey axmed naaji xaggiisa xasil aayar u gaar xaalka faatax waaye waa xaqiiqada guusha xasil aayar u sheeg reer xamar waa bad qawaane soo xarowdha abwaanka soo xarowdha abwaanka soo xarowdha abwaanka awood saliid waaye awoodadood saliid waaye awoodadood saliid waaye awoodadood saliid waaye awoogood malaay waaye awoogood malaay waaye awoogood malaay waaye awoogood malaay waaye duunka looma baano laaziman xawaaji looma baano laaziman liima dhanaagna looma baano laaziman duunka looma baano laaziman xawaaji looma baano laaziman usbaaskuduudna looma baano laaziman duunka looma baano laaziman xawaaji looma baano laaziman liima dhanaagna looma baano galeeda looma baano laaziman bariiska looma baano laaziman basta makarooni looma baano laaziman saliidda looma baano laaziman ifbaaska looma baano laaziman galeeda shiidi looma baano laaziman يوم الفرح يوم الفرح يوم الفرح يوم الفرح سيلياي نبت نبت ملفايو نبت نبت وفاينا فراودنا والله وهكون دولي wallahi waa kuuroye seleyaaya nabad nabad malafaayo nabad nabad waa fayna qaraabada wallahi waa kuuroye wallahi waa kuuroye jugjug dhawan sax jikayi dhuxul dheri ii xurbo wala cadoogo tiya waaye Cusbo waaye, cusbo waaye, cadoogo tiya waaye. awood malaay waaye awood malaay waaye abogood malay waaye abogood malay waaye bariiska looma baano laaziman galeeda looma baano laaziman baastada dalka looma baano laaziman baaska looma baano laaziman khajaarka looma baano laaziman fatiir bistaadi looma baano laaziman dunka looma baano laaziman malaayga looma baano laaziman ilba kalaanka looma baano laaziman liima looma baano laaziman xamsalaada looma baano laaziman basal gaduudna looma baano laaziman dunka looma baano laaziman xawaaji looma baano laaziman liima dhanaagna looma baano laaziman galeeda looma baano laaziman galeeda looma baano laaziman baastada dalka looma baano laaziman dunka looma baano laaziman xawaaji looma baano laaziman liima dhanaagna looma baano laaziman basbaaska looma baano laaziman galeeda looma baano laaziman basta makarooni looma baano laaziman dunka looma baano laaziman xawaaji looma baano laaziman baas gaduudna looma baahno galeeda looma baahno bariiska looma baahno galeeda shiidi looma baahno bastaaska looma baahno basalka looma baahno tuun iyo kaabsar looma baahno tuunka looma baahno xawaaji looma baahno saliid cabdeyna looma baahno